The voice of America. VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo shan iyo labaatanka mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax axad ah bisha nofembarna waa shan sannadka labada kun lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
qarax ka dhacay ee, cagaarka ee sayidka oo lowga lahaa ciidamo amniga gobolka banaadir loogu talagalay inay ee, wax badan ka beddelaan ayaa cadowgu qayb ka mid ah oo barta sayidka ee taagan gaar ahaan gaari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay ayay waxay ku soo warareen gaari walaxaa qarxa ee laga soo buuxiyey waa taliyaha qaybta booliska ee gobolka banaadir korneel bishaar abshir geedi oo ka hadlaya qarax lala beegsada ciidamada ammaanka ee magaalada muqdisho habeenkii xalay ahaa faahfaahin ayaanu idinka haynaa waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi gaar ah oo uu safiirka turkiga ee soomaaliya u fadhiyo uu siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan dhegaystayaal idaacaddeenna subaxnimo idinku haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada dalka maraykanka ee kale ah hillary clinton iyo donald trump ayaa sabtidii dhowr gobol ka ololeeyey dalkan maraykanka xilli laba maalmood oo qura ay ka hareen maalinta doorashada oo ku beegan talaadada soo aadan musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolada north carolina florida colorado iyo nevada halka sidoo kalena la filayo in ololihiisa sabtida uu kusoo xiro gobolka minnesota oo taariikhiyan ay mar walba ku guuleystaan dimuqraadiga musharaxa kale hillary clinton oo u tartamaysa xisbiga dimuqraadiga ayaa waqtigeedii ugu badnaa sabtida gelisay gobolka florida oo ah gobol dhaqan ahaan go-aan ka gaara doorashooyinka madaxtinimada maraykanka marwe clinton waxaa kaloo ay ka ololeysay magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania shacabka maraykankana ayaa goobaha codbixinta u dareeri doona maalinta salaasada ah ee soo aadan si ay usoo doortaan madaxweynaha afarta sano ee soo aadan xukumi doona maraykanka
jenaraal ka tirsan ciidamada ciraaq ee ka dagaalamaya magaalada mowsil ayaa sheegay in ay ka qabsadeen kooxda daacish degmo muhiim ah oo ku taala koonfurta magaalada halka xoogaga kurdiyiintuna ay sheegeen in hadda uu calanka dalka ciraaq uu ka dulbabanayo dhismayaasha u dhow eerboorka magaalada mowsil qabsashada degmada xamaam al cali oo shan iyo toban kilomitir u jirta faras magaalaha magaalada mowsil ayaa imanaysa wax yarun kadib markii ay ciidamada gaarka ah ee ciraaq horumaro ay ka sameeyeen xuduudka bari ee magaalada mowsul ciidamada ciraaq ayaa gacanta ku dhigay degmada muhiimka ah ee gogjali oo ay kooxda daacish gacanta ku hayeen labadii sane ee lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi oo booqday furunta hore ee bariga magaalada mowsul ayaa u sheegay warbaahinta in ay ka wuxuuna u sheegay dadka ku go'doonsan magaalada in ay mar dhow ka xoroobi doonaan maamulka daacish
halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku horeyno muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax fiidkii xalay lala beegsaday qaar ka mid ah ciidamada ammaanka ee gobolka banaadir faahfaahinta warkan waxaa inoo haya waryaheenna xasan kaafi qoyste
faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa qarax fiidnimadii xalay agagaarka taallada sayidka ee magaalada muqdisho lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo xilligaasi ku guda jiray howlgal ay ku sugayaan amniga magaalada muqdisho waxaana inta la xaqiijiyey weerarkaasi ismiidaaminta ah ku geeriyooday saddex qof oo isugu jira wadihii gaariga ismiidaamiyey iyo laba askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen saddex kale shir jaraa-id oo uu daqiiqado kadib halkii uu qaraxu ka dhacay ku qabtay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir korneel bishaar abshir geedi ayuu ugu horreyn uga hadlay qaabka uu qaraxu u dhacay isagoo xusay in lagu bartilmaameedsaday qaraxa ciidamo isku dhaf ah oo howlo amni sugid ah ka waday magaalada muqdisho xilli ee, salaadii maqrib ee kadib qarax ka dhacay ee, agagaarka ee, sayidka oo looga gal- looga lahaa een, ciidamo amniga gobolka banaadir loogu talagalay inay ee, wax badan ka beddelaan oo cadowga ee, runtii ee, lagu naafeeyo ee, oo isku dhafa oo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo dhan oo shaqo adag runtii ka hayay gobolka ayaa cadowgu ee, waxay isku dayeen markii ay xanuun badan ee ay kala kulmeen dhaqdhaqaaqyadii ay samayn jireenna ay gebi ahaanba meesha ka baxeen ayay runtii ee, waxay ee, soo diyaariyeen ee, fal fulinnimo ismiidaamin iska raqiisa oo ciidamadii qayb ka mid ah oo barta sayidka ee taagan gaar ahaan gaari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay ayay waxay ku soo weerareen gaari walaxaa qarxa ee laga soo buuxiyey korneyl bishaar abshir geedi ayaa dhanka kale sheegay in qaraxani aan laga gaarin qorshihii laga lahaa islamarkaana la fashiliyey waxaana uu qeexay in khasaaruhu uu yahay mid aad u kooban runtii ee, wixii ay damacsanaayeen iyo sida ee, loo fashiliyey waxaa u dhexeeyey farqi weyn ciidanku markii ay arkeen gaariga ee ku soo wajahan runtii ee, rasaasay ku bilaabeen kadibna een, ciid ee, haaskow meesha yaallay ayuu foodda ugu dhuftay een, firarkii ka yimid ee, oo baawurka wax gaadhsiiyey meeshaas waxaa nooga shahiiday laba askari oo ka tirsan ciidanka xoogga iyo sharwadihii ee, issoo meedaamiyey saddexdaa ruux ayaa khasaaruhu ee, ee, dhimashadu labadaas ci- ee, shahiid- ee, shuhadada iyo shayddaankaas unbuu ahaa dhaawacana haddeertaan inta aan ka warhayno oo aan ee, ognahay waa saddex qof ee, runtii taasuna ciidamada ammaanka waxay ku sii kordhinaysaa dhiirrogelin iyo geesinimo iyo inay sidii ay cadowga u bacsan jireen iyo si ka xoogganba ay u bacsadaan dhanka kale ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan waxaana qoraal ay ku soo bandhigeen boggooda ay ku sheegeen in nafti hure ka tirsan dagaalyahanadooda uu beegsaday gaadiid ay la socdeen sirdoonka dowladda soomaaliya waxaana ay intaasi ku dareen in weerarka ay la beegsadeen ciidan ku dhow boqol askari oo watay toddoba ka mid a gaadiidka dagaalka oo ay khasaarana soo gaarsiiyeen magaalada muqdisho ayaa inta badan waxaa ku soo noqnoqda qaraxyada ismiidaaminta ee noocan oo kale ah kuwaasoo geysta khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dadweynaha maraykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha nofembar ee aannu ku jirno ay tahay siddeedda waxaa markii ugu horraysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenay ah amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon muddo bilaa ayay hillary clinton iyo donald trump issoo gees garaacayeen waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen lixda iyo barka subaxnimo laakiin si aannu ku kordhinnay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo siddeedda subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada maraykanka
maalinimada talaadada oo ay doorashadu socoto wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada minnesota ohio iyo virginia waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada new york oo ay habeenka doorashada donald trump iyo hillary clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhegaysan doontaan warbixinno gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada maraykanka maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan waa sidee shakhsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mawduucyo kale haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada sagaalka nofembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada maraykanku ay idinku tala gashay laanta afka soomaaliga ee v o a boggayaga v o a somaali dot com barahayaga facebook iyo twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala
v o a soomaali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada maraykanka
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington dhegeystayaal intiinii dhegeysatay idaacaddeeni subaxnimo ee shalay waxaa qeyb ka ahayd waraysi gaar ah oo ay v o eed ula yeelatay safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya ambasador olgan becker waraysiga oo ah kii ugu horreeyey oo ee uu safiirka turkiga ee soomaaliya uu siiyo v o eda ayaa haddaba qeybtiisa labaad waxa uu safiirku kaga hadlayaa arrimaha siyaasadda ammaanka iyo doorashooyinka soomaaliya waraysigan oo afka turkiga ku qaaday waryaheena nuur xasan nuur bukhaari ayaa waxaa idiin soo koobaya anigoo ah xuseen barre iyo nuur xasan nuur waxaana qeybta labaad ee waraysiga oo u dhacay sidatan mudane safiir qaybta labaad ee waraysigeenna ayaan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo sanadii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii gobollada waqooyi ee soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay ka go-een soomaaliya inteeda kale waxaana ay la baxeen jamhuuriyadda somalilan weli wax aqoonsi ah kama helin afrika iyo dalalka caalamka intiisa kale waa maxay mowqifka turkiga ee somalilan Yani biz bildiğiniz gibi e, Somali ile Somaliland arasındaki e, sorunların görüşmeler yoluyla hani çözüme kavuşturulması.
yacni annaga sida aad la socotaanba xalinta mushkiladaha soomaaliya iyo somalilan waxaanu u maraynaa dariiqa wadahadalka hadafkeennu waa hagaajinta wadajirka soomaaliya sidaasi daraaddeed laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo hadda waxaanu martigelinay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan welina mowduucaasi shaqadiisa waan ku guda jirnaa arrinta noogu muhiimsan ayaase ah wadajirka iyo midnimada walaalaheenna soomaaliyeed waxaad hadda ka dhawaajisay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan waxaana la soconnaa in muddooyinkii dhowaa aanan la qaban wadahadallada labada dhinac maxaa xog ah oo aad naga s- maxaa xog ah oo aad ka haysaan E, görüşmeleri bir süredir yapamadık doğru. E, çünkü e, Somali tarafında bir seçim süreci başlamıştı. E, seçim süreci içinde de wadahadallada Eh, muddo dheer ma görüşmelerin, qabsoomin eh, taasi waa run yapamayacağını, sababtoo ah yani dhinaca çok fazla soomaaliya fazla ayaa waxaa la galay xilliga doorashooyinka markaa dowladda soomaaliya waxay sheegtay inaanay munaasab ku ahayn in wadahadallada ay furmaan iyadoo lagu dhex jiro wakhti doorasho somalilan xitaa taasi waa ay aqbashay marka maadaama labada dhinac ay raalli ka wada yihiin wadahadallada waxaan dib ugu dhignay doorashooyinka kadib waana wax macquul ah waayo doorashooyinku ha dhaceen xukuumad cusub ha timaado kadibna aan wadahadallada wajahno iyada oo labada dhinac ay si wanaagsan u soo diyaargaroobeen mudane olgaan bekaar ee doorashooyinka soomaaliya dhowr jeer ayay dib u dhaceen hadda waxaa la filayaa inay dhacaan inta u dhexaysa nofembar iyo disembar ma u malaynaysaan in mar kale uu dib u dhac ku yimaado maxayse tahay aragtida turkiga ee doorashooyinka soomaaliya Ee, seçimler e, Somali'nin e, siyasi tarihinde önemli bir aşamayı gösteriyor. En son 2012 yılında hani seçimler yapılmıştı. O zaman e, bütün Doorashooyinkani seçim waxay sürecinde muujinayaan 135 tane tallaabo muhiim kabile ah eyalet oo horey yön loogu verdi.
qaaday Onlar taariikhda seçimde- siyaasadda ee soomaaliya Ee, bu sefer markii ugu dambeysay ee ay doorasho ka dhacda soomaaliya waxay ahayd sanadkii labadii kun iyo labayo tobankii wakhtigaasi waxaa soo xulista iyo codbixinta go'aaminayay boqol iyo shan iyo soddon oday oo laga soo xulay qabaa'ilka soomaaliyeed laakiin hadda xildhibaanada baarlamaanka waxaa soo xuli doona afar iyo toban kun oo odayaasha qabaa'ilada ah tanina waa horumar wanaagsan iyo tallaabo muhiim ah doorashooyinkan waxaa loo qorsheeyey inay dhacaan bishii julaay laakiin shuruudo ka yimid soomaalida dhexdeeda daraaddeed ayaa hal bil dib loogu dhigay aniga halkan waxaan kula kulmay dhammaan qaybaha siyaasadda ee soomaalida waxaanu isla wada garannay in aysan dhaafin doorashooyinku soddonka bisha noofembar waxaa iska dhici kartaa in ay waxyaabo kale iska soo baxaan laakiin waa inaan ogaanaa soomaaliya inay tahay dowlad cusub oo soo koraysa oo dhowaan uun ka soo baxday dagaalkii sokeeye waxaan ognahay in hay-adaha dowladdu aanay weli cagahooda isku taagin sidaasi daraaddeed waxaan rumaysanahay in doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka iyo guddoonkiisu ay ku qabsoomi doonaan ilaa iyo dhammaadka noofembar laga yaabee in doorashada madaxweynuhu ay maalmo yar dib u dhacdo waan gartay maxaad ku tilmaami kartaa ammaanka soomaaliya Ee, Somali geli e, kırılgan bir ülke. Ee, henüz daha devlet kurumları tam olarak Ee, Soomaaliya waa dal jilicsan weli hay-adihii dowladda aad uma wada shaqeeyaan sidoo kale hay-adaha ammaanku weli waxay ku jiraan marxaladihii dib u dhiska ammaanka soomaaliya aad buu muhiim u yahay xilliga doorashooyinka ee soo aadanna arrinta amnigu aad bay muhiim u sii noqon doontaa dabcan soomaaliya arrimo dhowr ah oo kale ayay foolka fool u wajahaysaa waxaana ka mid ah dakhli yaraanta xagga dhaqaalaha taasoo loo baahan yahay in ay horumariso sidoo kale caqabadaha hortaagan ayaa waxaa ka mid ah kooxaha argagixisada ah oo ay dagaal kula jirto laakiin marka loo eego magaalada muqdisho sidii ay ahaan jirtay sanadihii hore iyo hadda xaqiiqdii hadda dhinaca ammaanka magaalada muqdisho waxaa jira xoogaha ammaan ah oo ay dadku ku nasteen laakiin wakhtiga doorashooyinka waxaa muhiim ah in ammaanka aad loo sii xoojiyo waxaan ognahay in marar kala duwan ay hadda ka hor kooxda al-shabaab ay u hanjabtay dowladda turkiga marka waa maxay jawaabta turkiga ee arrintan Ee, biz Somali halkı için buradayız. Somali halkına yardım etmek istiyoruz. Somali halkının karşılaştığı sorunların çözülmesini istiyoruz.
waxaa halkan aan u joognaa ummadda soomaaliyeed Ee, dartood ölmemesini istiyoruz.
waxaanu doonaynaa inaannu caawino Somaliler dadka olan soomaaliyeed hayatlarını kaybeden- waxaan rabnaa inaan xallino dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka soomaaliyeed ma doonayo in dadka soomaalida mar kale u dhintaan gaajo ma doonayno in soomaalidu ay u dhintaan dagaalo taasi daraaddeed ayaan halkan u joognaa oo aan u wadnaa howlaheenna annaga wax ajende ah ama dan gaar ah oo aan wadanno ma jirto arrintan way naga go-an tahay marka hadallada kooxaha argagixisada ah waxba nagama beddelayaan annaga shalayna waanu joognay labadii kun iyo koob iyo tobankii maantana annagoo sidii ka xoog badan ayaan joognaa sannadaha soo socdana waxqabadkeenna halkiisii ayuu kasii socon doonaa waan gartay ugu dambayntii waxoogaa af soomaali ah ma barat Ee, yok burada herkes İngilizce konuşuyor. Somalice öğrenmek çok zor.
maya halkan qof walba ingiriis ayuu ku hadlaa barashada luqadda soomaaligu aad bay u dhib badan Öğrenmek tahay çok zor. evet, evet.
joogta evet, shakur evet.
ediyoore masayin olgaan Tamam.
bikaar gerjegtaan Evet, Teşekkür ederim.
intaasna dhegeystayaal waxaa ku idil waraysigii safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya ambasador olgan becker uu siiyey laanta af soomaaliga idaacadda v o a waraysigaasi uu la yeeshay waryaheena nuur xasan nuur nuur bukhaari halkaad kala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waraysigaasi oo dhammaystiran waxaad ka dhegeysan kartaan laanta ama bogga aan ku leenahay website-ka ee v o a somaly com
dadweynaha maraykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha nofembar ee aannu ku jirno ay tahay siddeedda waxaa markii ugu horraysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenay ah amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon muddo bilaah ayay hillary clinton iyo donald trump issoo gees garaacayeen waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya haddaba idaacadda v o a waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen lixda iyo barka subaxnimo laakiin si aannu ku kordhinnay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doonna ilaa iyo siddeedda subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada maraykanka
maalinimada talaadada oo ay doorashadu socoto wariyaasha v o a ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada minnesota ohio iyo virginia waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada new york oo ay habeenka doorashada donald trump iyo hillary clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada
maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhegaysan doontaan warbixinno gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada maraykanka maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan waa sidee shakhsiyadda labada musharax ee tartamaya iyo mawduucyo kale
haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada sagaalka nofembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada maraykanku ay idinku tala gashay laanta afka soomaaliga ee v o a boggayaga v o a somaali dot com barahayaga facebook iyo twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala
v o a soomaali kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada maraykanka
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale had nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha caalamka waa kan waryaheena nuur xasan nuur nuur bukhaari oo inala socodsiiya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha shalay iyo xalay waxaa dhacay ciyaaro kubadda cagta ah oo ka tirsan horyaalada ingiriiska sbain iyo talyaaniga xaggaas iyo ingiriiska kooxda chelsea ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka premier leaga kadib markii ay shan gool iyo eber kaga farxalatay kooxda everton goolasha chelsea ayaa laba ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahan aadan hazard oo maalmahan laga yaaban yahay halka saddexda kale ay kala qaybsadeen marcos alonso diego costa iyo bedro guushaasi miisaanka leh ayaa ka dhigtay in chelsea ay markii ugu horraysay qabato hogaaminta horyaalka tan iyo bishii agost waxaana hadda ay leedahay shan iyo labaatan dhibcood waxay hal dhibic ka sarraysaa kooxda ku soo xigta ee manchester city oo shalay ka badin weysay kooxda middlesbra oo ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah mancity waxay u dhoweyd inay badiso waxaana ay ku hogaaminaysay ciyaarta gool uu u dhaliyey ciyaaryahan aguero tan iyo dhammaadkii ciyaarta markaas uu goolka barbaraha ka dhaliyey ciyaaryahan martin deruun oo u safta kooxda middlesbra ciyaaraha kalena bournemouth waxay garoonkeeda ku garaacday sunderland oo ay dirtay laba gool iyo gool banley waxay saddex gool iyo laba ku dharbaaxday kooxda crystal balace halka westham iyo stoke ay kala qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah galabta iyo caawana ciyaaro ka tirsan premiershipka ingiriiska ayaa dhici doona kulanka ugu soo horreeya ayaa ah kan ugu xiisaha badan toddobaadkan waxaana uu dhex mari doonaa arsenaal iyo tottenham oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada london xafiiltan daranna uu ka dhexeeyo hol city waxay martigelin doontaa southampton liverpool waxay wajahi doontaa watford manchester united ayaa booqan doonta swansea halka lester ay garoonkeeda ku sugi doonta caawa kooxda west bromwich albion xaggaas iyo horyaalka sbain ee laliga kooxda atletico madrid ayaa seegtay fursad ay ku qaban lahayd hoggaanka kadib markii ay ku jabtay garoonka real soshidad oo ay ku khasaartay laba gool iyo eber goolka koowaad waxaa soshidad u dhaliyey ciyaaryahan carlos vella halka goolka labaadna uu saxiixay ciyaaryahan william hose atletico hadda waxay ku jirtaa boodka saddexaad waxaa horyaalka sbain ee laliga afar iyo labaatan dhibcood ku hogaaminaysa real madrid oo caawa la ciyaari doonta kooxda leganes barcelona oo kaalinta labaad ku jirtana waxa ay wajahi doontaa kooxda sevilla ugu dambayntiina horyaalka talyaaniga laba kulan ayaa xalay la ciyaaray kooxda torino ayaa shan gool iyo gool ku dardartay kalari halka naaboli iyo lazio ay isku mari waayeen barbarro gool iyo gool ah kulammada kale galabta iyo caawa ayaa la ciyaari doonaa kooxda hoggaanka hayse ee yuventus ayaa u safri doonta kiyeva verona milan waxay la ciyaari doontaa balermo caawana inter ayaa martigelin doonta corotone halka roma ay gurigeeda ku soo dhoweyn doonto bolonya dhegaystayaal xubintii ciyaarahana intaa ha inoo joogto
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaanna waa v o a oo aad si toos ah ugala socotaan washington xuseen hay wararka ugu dambeya maxaan haysaa mahadsanid nuur murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada dalka maraykanka ee kalaha hillary clinton iyo donald trump ayaa sabtidii dhowr gobol ka ololeeyey xilli laba maalmood oo qura ay ka harsan yihiin maalinta doorashada oo ku beegan salaasada soo aadan murashaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa taageerayaashiisa kula hadlay gobolka north carolina florida iyo colorado iyo weliba gobolka nevada halka sidoo kalena la filayo in ololihiisa sabtida uu kugu soo xiro gobolka minnesota oo taariikhiyan ay mar walba ku guuleystaan xisbiga dimuqraadiga murashaxa kale ee dimuqraadiga hillary clinton ayaa wakhtigeeda waxaa ugu badnaa sabtidii ay gelisay magaalada ama aan idhahda gobolka florida oo ah gobol dhaqan ahaan go-aan ka gaara doorashooyinka madaxtinimada ee maraykanka clinton waxaa kaloo ay ka ololeysay magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania shacabka maraykanka ayaa goobaha codbixinta u dareeri doona maalinta salaasada ah ee soo aadan si ay usoo doortaan madaxweynaha afarta sano ee soo socota xukumi doona dalkan maraykanka aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon ee v o eda saakay idin haysay isla xuseen ayaan jeclaan lahaa in aan weydiisto isaga ayaa saakay ku dhex jiray qolka keydka cajaladaha ee v o eda xuseen haye xagga sugaanta nuurow adiga iyo dhegeystayaashii anigaba waxaan jecelahay inaan ku wada nasanno subaxan saaka hees ay nagu luqeynayso fanaanada soomaaliyeed ee maryan ruun
muradaan dhalaybaan qalbiga iiga cuganto xadbaa iigu kaayaal oon cidna goyn karin Ah, sida curadan dhalaybaan qalbiga iiga cuganto xadbaa iigu kaayaal oon cidna goyn karin annakii aan caashaqow ragga aan ka calmadow igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin annakii aan caashaqow ragga aan ka calmadow igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin عوايا مالن عندي كان عشركا كان كوع العلشا عرسن راقع عليو أرمكوعة وينا عد عهدي عرفتي عبدي ميلالي يا كوع السومة عسرقاب الدريو بالعد يا عرفت أرعان الضي ما كعبنا عصبكي جوهر عنبيال يا عانوني ما صعنا
codkii baxsanaa ee fanaanada maryaruun wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii subaxnimo oo ay halkaan idinkala soo jeedinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan dhegaystayaal inta aan dib dambe ugu kulmi doono idaacadtan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
cayn kastaba adduunyada waxa camiran dusheeda xalaasow kuguma doorteen halaafaygu kaasimo adna colkaad ilaaliyo cadow naga ilaaliyo aan iswadaacisayno caraba iska dayno adna colka diraaliyo cadow naga ilaaliyo aan iswadaacisayno caraba iska dayne cawaaya maalin cindigan casharkaagaan ku celcelsha عرسن راقع عليو أرمكوعة وينا عد عهدي عرفتي عبدي ميلالي يا كوع السومة عسرقاب